habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga oo v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa habeen khamiis ah bisha meyna waa koob iyo toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o e somali dot com idaacadda caawa waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo ano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaad idaacadda caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warar iyo waraysi la xiriira shirka caalamiga ee soomaalida iyo beesha caalamka uga soconaya magaalada london ee waddanka ingiriiska waxaa maanta iyo shalayba ka socday magaalada london shir aad iyo aad muhiim u ah oo soomaaliya mustaqbalkeeda iyo aayaheeda wax weyn inuu ka bedelo la rajaynayo dabcan ciidamada usoo gurmada ee dalalka jaarka ah iyo kuwa midooda afrika ee amisom kolka laga yimaado qaramada midoobay iyo dunida oo dhan waxa ay ku howlanaayeen la dagaalanka argagixisada kaasi waa danjiraha soomaaliya danjiraha jabuuti u fadhiya soomaaliya oo aan waraysanay sidoo kale waxaan idiin haynaa waraysiyo kala duwan oo aan la yeelannay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya ergeyga igad ee soomaaliya iyo weliba mas-uuliyiin kale
shacabka soomaaliyeed oo soo qaxay taqriiban labaatan iyo toddoba sano lasoo dhaafay waxaa la iloobay caalamka wuxuu iloobay inay jiraana weli daryaal u baahan yihiin
sidoo kale waxaan idin hayno aad dhegaysan doontaan maamulka somalilan oo maanta si rasmiya shirkadda d b world ugu wareejiyey dekedda magaalada berbera xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa idiinku soo maqan marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida soomaaliya waxay u baahan tahay taageero caalami ah oo daacad ah si loo kaalmeeyo dibudhiska iyo ammaanka oo aysan ugu noqon colaadihii daashaday sidaasi waxaa yidhi mas-uuliyiinta ka qaybgelaya kulanka soomaaliya iyo beesha caalamka ee maanta ka furmay london xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa ku baaqay in sagaal boqol oo milyan oo dollar loogu kaalmeeyo soomaaliya si abaarta wax looga qabto waxa uu sheegay in soomaaliya ay u baahan tahay kaalmo iyo isgarabtaag madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa isna khudbad ka jeediyey furitaanka shirka wuxuuna sheegay in soomaaliya ay marayso meel la garab qaban karo si ay u soo ceshato qarannimadeeda waxa uu sheegay inay al-shabaab kaga adkaan doonaan muddo kooban haddii laga qaado cunuqabataynta soomaaliya saaran ra-iisul wasaaraha dalka britain teresa may oo martigelinaysa shirka ayaa sheegtay in loo baahan yahay in la taageero qorshahan oo midaynaya ciidanka soomaaliya waxay sheegtay in britain ay ka go-an tahay taageerada soomaaliya kuna boorinayso saaxiibadeeda caalamka in la garab istaago kulanka ayaa lagu wadaa marka uu soo gabagaboobo xiliyadan oo kale in laga soo saaro warburtiyeed wararka la xidhiidha kulankaasna goordhow ayaad faahfaahintiisa maqli doontaan
saraakiil kongareeska ka tirsan ayaa ku waramay in agaasimihii hay-adda f b i da ee shaqada laga eriyey james comi uu maalmo ka hor intaan xilka laga qaadin weydiistay daruuriyaad dheeraad ah oo uu ku qabto howsha baaritaanada la xiriirta in ruushku ku lug yeeshay doorashadii sanadkii hore ka dhacday maraykanka iyo in suuragalnimada in xiriir uu ka dhexeeyo ruushka iyo ololihii doorashada madaxtinimada ee madaxweyne donald trump saraakiisha ayaa ku warramaya in codsigaasi uu sameeyey ku-xigeenka gariiqaanka guud ee maraykanka raad kaasoo isaga iyo gariiqaanka guud ee jeff sessions ay soo dhiraandhiriyeen talaadadii lasoo dhaafay sababihii shaqada looga ceriyey komi wasaaradda cadaaladda ayaa beenisay inuu jiray codsi noocaasi ah afhayeen u hadlay madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa sheegay khamiistan maanta ah in kulankii dhex maray wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafrof iyo madaxweynaha maraykanka donald trump uu ahaa mid aad waxtar u leh dimitri beskov ayaa u sheegay warfidiyeennada in ruushka uu uu rajo taxadir leh ka muujiyey aragti ku saabsan horumarka xidhiidhka ay leeyihiin maraykanka laakiin ay sidoo kale jirto wax badan oo weli la qaban karo
madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa sheegay in marka uu la kulmo madaxweynaha maraykanka donald trump uu u muujin doono sida uusan ugu qanacsanayn go-aanka maraykanka ay ku gaareen inay ku hubeeyaan maleeshiyaadka kurdiyiinta ee syriya marka trump uu la kulmo toddobaadka dambe magaalada washington oo uu erdogan booqanayo madaxweyne erdogan ayaa sheegay in dagaalka lagula jiro kooxda daacish aanan loo soo marsiin koox kale oo argagixisa isagoo intaasi raaciyay in tallaabadaasi oo kale ay khatar gelinayso mustaqbalka syriya iyo weliba tan guud ee gobolka maleeshiyaadka kurdiyiinta ee y b g ayaa waxaa si weyn loo aaminsan yahay inay yihiin kuwa keliya ee sida buuxda ula dagaalami karaya uguna libkeeni karaya maleeshiyaadka isis ee dalka syriya balse maamulka ankara ayaa la xiriiriya kooxda p k k ee markaasi u dagaalamaysa inay noqdaan dowlad madax bannaan maraykanka iyo turkiga ayaa b k k u aqoonsa kooxo argagixisa booqashada erdogan ee washington ayaa loo arkaa inay tahay mid ka mid a socdaalladiisii ugu muhiimsanaa ee diblomaasiyadda habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa v o a aan ku bilownay magaalada london waxaa ka socda shirka caalamiga ah ee soomaaliya iyo beesha caalamka kaa oo ay martigelinayso dowladda ingiriiska shirkan ayaa waxaa si wada jira u gudoominaya madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha britain iyo xogyaha guud ee qaramada midoobey waxaana looga hadlaya arrimo ay ugu waawen yihiin ammaanka dhismaha ciidanka soomaaliya iyo sidoo kale isku duwidda taageero caalamiya oo lala garab istaago soomaaliya ra-iisul wasaaraha britain theresa may ayaa khudbad ka jeedisay shirkaasi waxaana inoo soo koobaysaa waryahayga falastiin axmed iimaan khudbadda ay jeedisay ra-iisul wasaare theresa may ayaa waxay ka koobnayd dhowr dhinac waxay kaga hadashay dhinaca amniga sidoo kale waxay kaga hadashay dhismaha ciidanka qaranka iyo weliba qaabka ay dowladda britain u gacan siin karto iyo beesha caalamkaba dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay ra-iisul wasaare theresa may in mustaqbalka waxay tiri inagoo hiigsanayna ay tahay arrin mudan inaanu xusno meesha fog ee dalka uu ka yimid taasoo ahayd shan sano ka hor al-shabaab oo haysatay qeybo badan oo soomaaliya ka mid a burcadbadeedii ganacsiga adduunyada ku kordhisay toddobada bilyan ee dollar sanadkiiba iyadoo markaana dalku uu kasoo kabanayay abaar sanad uun ka hor ku dhufata ee u dhinteen rubuc milyuun qof kuwaasoo kale bar dadkaasi dhintan ay ahaayeen caruur ka yar shan sano waxay sheegtay ra-iisul wasaare theresa may in maanta al-shabaab laga saaray meelo badan oo dalka iyadoo aysan jirin khatar dhow oo laga qabo dadaallo caalami ah ayaa la xarbiyey ayay tiri burcadbadeedii taasoo keentay in ammaanka badaha la adkeeyey ilaa iyo bishii maarj ee sanadkana aysan muddo shan sano ah wax weerara ka dhicin xeebaha soomaaliya shirarkii london ee sanadihii labadii kun iyo labaiyo tobanka iyo labadii kun iyo saddex iyo tobanka ayaa waxay sheegtay inay keeneen fursado cusub oo dhanka hanaanka siyaasadda ah dhammaan guulahaasi ayay sheegtay ra-iisul wasaare may inay gaareen ama aan la gaareen haddii aanan la helin bay tiri kaalmada muhiimka ee isbahaysiga caalamiga gaar ahaana midooda afrika iyo dalalka xubnaha ka ah waxay xustay in ay og tahay in dalalka kenya uganda ethoobiya burundi iyo jabuuti inay khasaare culus ay kasoo gaartay dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada ammaanka ee soomaaliya balse kaalmadii ku aadanayd howlgalka amisom waxay tiri waxa ay tahay mid lafdhabar u ah horumarka la gaaray dhinaca amniga maray ka hadlayso waxa ay sheegtay ra-iisul wasaare theresa may in hogaanka dhinaca ammaanka ee soomaaliya ay tahay qodob aasaas u ah horumar laga gaaro ammaanka iyo weliba koritaanka dhaqaalaha waxaa kaloo ay sheegtay in amisom ay aad isku ballaarisay dhanka ammaanka iyadoo aan laga fili karin bay tiri in ay qaataan doorkii ciidamada amniga ee soomaaliya taana ay lagama maarmaan ka dhigayso in si joogto ah oo deg dega loo dhiso ciidamada soomaaliya iyadoo lagu saleynayo qaab federaal ah taasoo sidoo kalena isku keenaysa dhammaan ciidamada gobolada soomaaliya heshiiska dhanka ammaanka ayaanu kusoo gudbin doonaa bay tiri shirkan waxaana lagu dhisi doonaa heshiiskaasi taariikhiga ah mid inuu xiriir dhex mara dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada federaalka waxaana lagu faaqidi doonaabay tiri tirada ciidamada goobta dhaqaalaha taliska hogaanka si loo suurogeliyo ciidamo militari soomaaliyeed iyo kuwo boolis ah theresa may waxay xustay in u k ay doonayso isdhexgal loo sameeyo ciidamada gobolada dalka si loo xoojiyo awoodda ciidamada soomaaliya taasoo muhim u ah bay tiri dagaalka ka dhanka al-shabaab waxaa kale oo ay ballan qaaday in dalka britain ay bixin doonaan kow iyo labaatan milyan oo geniga ingiriiska ah labada sane ee soo socota si loo xoojiyo howlaha ay hadda u k taageerto taasoo ah mid markaasi tababaro iyo garab istaagba loogu sameynayo ciidamada qaranka soomaaliya iyo sidoo kale dhismaha hay-adaha dowliga ah waxa ay xustay in ra-iisul wasaare may in wada shaqeyn cusub ay soo jeedinayaan oo shirkan london ay kasoo bixi doonto taasoo madaxweyne farmaajo ay ka go-an tahay bay tiri inuu kala shaqeeyo qorshe loo dhan yahay beesha caalamka iyo maamulada dalkaba taasoo lagu taageeraya abuuritaanka shaqooyin iyo markaasi si loo wanaajiyo nolosha dadka taasina ay noqoto mid keenta kobac dhaqaale waxaa kaloo intaasi raacisay in soomaaliya looga fadhiyo nidaam cadaalada oo sax ah oo qof walba higaara waxaana ay muhiimad gaar ah ay sheegtay in la siiyo la dagaalanka musuq maasuqa iyadoo dhanka kalena dhabaha loo sii xaarayo doorasho qof iyo cod ah ra-iisul wasaare theresa may waxaa kaloo ay ugu dambeyntii xustay in ay taallo howl badan maantana waxaa la sameynaya ay uun tahay dhagax dhigga waddo lagu gaaro mustaqbalka soomaaliya waxa ay tiri waddankan oo mar loogu yeeri jiray inuu yahay dunida meesha ugu khatar badan ayaan hadda u aragnaa in lagu jebin karo argagixisada loogana adkaan karo waddankana lagaga saari karo iyadoo nabad barwaaqo iyo xasilooni lagu soo dabaali karo soomaaliya aad iyo aad bay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo inoo soo koobaysay khudbaddii ay jeedisay ra-isul wasaaraha britain theresa may ee shirka caalamiga ah ee soomaaliya iyo dalalka kale ee beesha caalamka uga soconaya waddanka ingiriiska dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo furitaankii shirka khudbad ka jeediyey ayaa sheegay in al-shabaab ay ka adkaan doonaan sannadaha kooban ee soo socda islamarkaana ka codsaday qaramada midoobay in cunuqabataynta hubka ee saaran soomaaliya laga qaado wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi maxamed oo ka mid ah mas-uuliyiinta soomaaliya uga qaybgelaya kulanka ayaa u warramay wariyaheenna ridwaan xaaji cabdiweli shirka waxaa looga hadlayay arrimaha amniga say amniga dhinaca bini'aadinimada iyo dhinaca horumarka dhaqaalaha saddexdaa arrimood baa ugu muhiimsanaa weliba dhinaca amniga ugu sarreeyey arrimaha ajandaha marka la fiiriyo sidee wax looga qaban karaa ama waxa amniga laidinkala qabanayo shirka ma looga hadlay maanta aad ka qaybgalaysa waa lagaga hadlay waxaa ugu horreeya arrimaha dibudhiska ciidamada qalbayntooda tayayntooda way ka mid tahay in ciidankaas uu noqdo ciidan ka hortegi kara dhibta maanta ay ku hayaan nimankan al-shabaabka ee alqaacidada xidhiidhka la leh magaranaysa ummaddana gumaadaya dalkana dhibaatada badan ku haya amniga siyaabo badan baa wax looga qaban karaa ma aha keliya in hub loo haysto oo magaranaysaa dadka dagaalka fronta uu noqdo keliya qodobka ugu horreeya wuxuu noqon karaa in laska kaashado siyaabo badan lasaga kaashado amnigaasna wuxuu quseeyaa marka ugu horreysa ummadda soomaaliyed inay iyadu toos ay magaranaysaa amnigooda gacanta ku qabtaan la dagaalanka argagixisada dhibaatooyinka ay ku hayaan dalka dhibka ugu horreeyana uu yahay in ummaddu ay laayaan amnigoodana ay qalqalgeliyaan isu socodka ay dhibaateeyaan marka sida keliya ama sida ugu habboon waa soomaalidu inay istaagto soomaaliduna ay iska kaashato soomaaliduna ay magaranaysaa u babacdhigto cadowgaas usoo tashaday ama u soo abaabulay inay dhibaateeyaan dalka iyo dadkiisaba qaab dhismeedka aad doonaysaan in ciidanka soomaaliya uu noqdo ma is leedahay waa mid laydinka aqbalay shirka dabcan waa la aqbalay qaabdhismeedkan wuxuu noqon doonaa mid ku habboon dhibaatada maanta maanta waddanka ka jirta mid looga hortegi karo hadduu ilaha iraado
waxyaabaha qaarkood aad maanta ka hadasheen waxaa ka mid a in cunuqabataynta hubka soomaaliya laga qaado haddii aad heshaan hub oo cunuqabataynta laydinka qaado ma hubin kartaan hubkaas iyo inaanu gelin gacanta qabaa'il ama kooxo dhibaato u keeni karaa amniga dalka
marka laga fikiray laslana gartay in hubkaas la hayn karo la ilaalin karo uusan gacanta dowladda ka baxaynin ayaa dalabkaasu yimid intaasoo sanaba lama dalban in cunaqabatayn laga qaada dalka marka ka qaadista cunaqabataynta dalka waa mid salka ku haysa markii la hubiyey qaabka ugu habboonee hubkaas lagu hayn karo dowladduna ay adeegeeda keliya ku fulin karto hadduu ilaa iraado kaasi wuxuu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi maxamed oo u warramayay wariyaha v o a london ridwaan xaaji cabdiweli
dhinaca kale ismaaciilo weli waxaan ku guda jirnaa isla wararkaasi shirka london soomaalida iyo beesha caalamka uga soconaya ujeeddada ay dowladda soomaaliya u dalbanayso in cuqabataynta hubka laga qaado ayaa ah sidii loo heli lahaa ciidan qaran oo xoogga dalka soomaaliya ka tirsan oo ammaankana la wareega kuwaasoo kala wareegaya ciidamada amisom marka ay bilaabaan inay soomaaliya ka baxaan sida qorshuu yahay sanadka laba kun sideed iyo tobanka dalka jabuuti waxauu ka mid yahay dalalka ciidamada ay ka joogaan soomaaliya haddaba ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka telefoonka ee london kula xiriiray danjiraha jabuuti u fadhiya soomaaliya doctor aadan xasan aadan
waxaa maanta iyo shalayba ka socday magaalada london shir aada iyo aada muhiim u ah oo soomaaliya mustaqbalkeega iyo aayaheega wax weyn inuu ka bedelo la rajaynayo dabcan ciidamada usoo gurmada ee dalalka jaarka ah iyo kuwa midooda africa ee amisom kolka laga yimaado qaramada midoobay iyo dunida oo dhan waxa ay ku hawlanaayeen la dagaalanka argagixisada iyo dib u soo celinta nabadeynta soomaaliya kolkaa in maanta lasoo gaadho marxalad laga hadlo soomaalidu inay qadiyadaasi amniga iyo nabadeynta dalkii soomaaliya ay iyagu gacantooda ku qabsadaan oo ciidamo ay soomaaliya leedahay la tababaro oo kuwo military ama ha noqdaan ama kuwii amniga iyo booliiska ha noqdaan ah in laga gargaaro tababar iyo maalgelin iyo in laga qaado cunaqabateynta maaragtaanay hubka fudfudud si gradual ah kolba marxalada marxaladaysan ayaa maaragtaan aada loo taataabtay waan gartay laakiin inkastoo dee hindisayaasha la geeyey dalka jabuuti wuxuu ka mid yahay dalalka ugu deeqa ciidamada howlgalka nabad ilaalinta ee amisom amisom ma la timi qorshe ay ku garab istaagayso ciidamada soomaaliya habka loo dhisayo si ay mustaqbalka awood ugu yeeshaan inay la wareegaan amniga soomaaliya horta amisom runtii soomaaliya waxa weeye ayay ayay ka qabatay secretary generaalka maaragtana qaramada midoobay khudbadiisii wuxuu maanta carabka aada ugu adkeeyay sida madaxda kaleba iyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo inta waxay carabka ku dhifteen amisom kaalinta ay soomaaliya ka ciyaartay nabadeynteeda iyo difaaca dadka soomaaliyeed inay tahay mid ay in lagu hambaliyeeyo oo lagu ixtiraamo ay tahay dowladahaas iyo ururkaaba maanta ahaana amisom waxay diyaar u tahay inay halkii kasii wado iskarabtaagii ciidamada qaranka soomaaliya siina wadaan tababarka inkastoo anagu jabuuti ahaan aan aragno dowlado kale iyo dadka soomaaliyeedna ay nala wadaagaan in jabuuti ay tahay meesha ugu haboon oo haddii lagu tababarayo ciidamada soomaaliya ay jabuuti noqoto dad isku dhaqana isku diina isku afa horeyna uga soo qayb qaatay tababarka ciidamo fara badan ha u badnaadaan maaragtaan kuwa amniga iyo booliiska way la timid amisom qorshayaashaasi waa waa waa waxaa lala wadaagay maaragtaan beesha caalamka waxaa lala wadaagay maaragtaan dowladda ingiriiska oo shirka iyadu hadda u go gogol dhigtay iyo dowladda maraykanka oo si xooga maaragtaan iyaduna uga soo qayb gashay dan jire wax badan baa shirka laga sheego dee wadamo badan oo gobolka ah oo jabuutina aad bay xoggaal u tahay arrimaha soomaaliya oo ciidamona dee way ka joogaan waa ognahay aad bay xoggaal ugu tahay adna danjirihii jabuuti u fadhiyay soomaaliya tahay qorshayaashan lasoo jeedinaya ee beesha caalamku ballanqaadka iyo inay gacan ka geystaan oo soomaaliya ka caawiyaan shirka loola yimi sidee bay kula tahay inay u dhaqan geli karaan bal markaad waayaha iyo duruufaha soomaaliya ka jira adeegtid
horta walaalka ismaaciil aad baad umaasan tahay jabuuti maaha oo keliya in anaga ciidamo naga joogaan soomaaliya qadiyadda soomaaliyeed waxaan la bilownay sagaashankii markii dagaalada erbiga ay bilaabmeen ilaa maantana nabadeynta soomaaliya hormuud ayaan ka hayn oo dal walaalahaya oo dad walaalahaya oo dhibaata ay heshay abaal nagu lahaa inaan celino sidii madaxweyne ismaaciil cumar geelle marar fara badan sheegay kolka annaga arrinta way nagala weyneyd ciidanku oo keliya yani marxaladaas inaan soo gaadhno oo aan wiilashayda iyo gabdhahayagii igooda u hurnana waa waa waxaan ku faraxsannahay inaan gaadhno laakiin qadiyadda soomaaliya ma aha qadiyad military oo keliya waa way ka ballaaran tahay waxayna noola muuqataa maanta dadka soomaaliyeed inay soo gaadheen marxalad ay u bislaadeen in ay tahay waktigii laga tegi lahaa qoloqolada gobolaysiga isqoqobka iyo u dagaalanka maaragtaanay afkaarta xag jirka ah waxaa lasoo gaaray xilli hogaanka soomaaliyeed iyo leadershipka ama dadka maaragtaana elite soomaaliyeed ay ay u bislaadeen in ay isku tala galaan oo ay taladooda gacanta ku qabsadaan adduunyadana wax la wadaagaan waxay adduunyadana soo gaadhay marxalad ay go-aan hadda ka marayso arrinka soomaaliya in xalkama dambayna laga gaaro la iskana kaashado doorashadii u dambeysay ee maanta lagu soo doortay madaxweyne farmaajona waxay muujinaysay in dadku waxna ay doonayaan waxna ay diidayaan inay doonayaan horumar in doodayaan maaragtan wadankooga inay dhistaan inay diidayaan kala qaybsanaan iyo burburkii ay kusoo jireen ku dhawaadka lix iyo labaatanka sano kolkaa waxaan qabaa marxaladda la joogo guda iyo dibadba jawigu wuxuu diyaar u yahay wadanka soomaaliya waxaa maanta laga doonaya haddii ay soomaalidu isku talagasho ay gacanta isqabsato in inuu hirgeli doono adduunyaduna ay ku taageeri doonto toos nin laa u maaragtan galgasha tolna wuu erkeyaa bay soomaalidu tiraa ajiir de way erkeni oo way taageeri haddii ay soomaalidu toosteeda iyadu ay u sara joogsato saasaanaan u rajaynaynaa oo waan ugu ducaynaynaa ilaahay inuu u hirgeliyo kaasi waxa uu ahaa danjiraha jibuuti ee soomaaliya doctor aadan xasan aadan isagoo london jooga ayuu khadka telefoonka ugu warrameeyey waryahayga ismaaciil xuseen farajar isla arrimaha london ayaynu weli ku jiraa goor dhoweyd waxaa hadlay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda ee boris johnson natiijada ama waxyaabaha ay shirkaas ka sheegeen goordhow ayaan kusoo noqonaynaa laakiin haddaan aadno dhinacaas iyo ergeyga gaarka ah ee hay-adda qaxootiga u n h c r ee arrimaha soomaaliya qaabilsan ambasador maxamed cabdi afey oo shirka ka qayb galay ayaa sheegay in beesha caalamku ay ilowday mushkiladaha haysta qaxootiga soomaalida waryaheena v o a ridwaan xaaji cabdiweli ayuu u warramay dhibaatadii soomaaliya ka dhacday waxay keentay barakac fara badan shacab fada badan oo soomaaliha ayaa ku barakacay daafaha caalamka khasuusan hal milyan iyo ziyaado ah waxay ku nool yihiin waddamada dariska le ah ee soomaaliya marka xal walba oo soomaaliya laga raadinaya ugu horrayntii waa in lagu daraa dadkaa maqan siday xalkaas naftigooda qayb oga qaadan lahayeen ilaa waddanka waa waddankooda waddan kale ma leh midda labaad caqabadaha ugu weyn oo og tahay aan aniga arkay waxaa ka mid ah in la iloobay horta kow inay jiraan dad shacab ah soomaali ah caalamka ka soo qaxay waddankooda waddamada dariska ku soo qaxay daryaal u baahan tacliin u baahan raashiin u baahan daawo u baahan marka maadaama ay dhacday caalamka meelo kale oo dhibaato sida syriya iyo yemen iyo iraaq oo barakac u ka dhacay fokaskii caalamka wuxuu u gudbay waddamadaas marka shacabka soomaaliyeed oo soo qaxay taqriiban labaatan iyo toddoba sano lasoo dhaafay waxaa la iloobay caalamka wuxuu iloobay inay jiraana weli daryaal u baahan yihiin waxaa keenta arrintaasaa keenta marka aniga intii lii magacaabo oo ku soo wareegay qaxootiyahoodan ilaa iyo kuwa ku nool yemen jabuuti ethoobiya kenya uganda islamarkaasna aan kala hadlay dowladahaas ay ku soo qaxeen inay shacabkaasi daryaal la siiyo in la dhibaataynin in xoog wadankii soomaaliya loogu celin intay soomaaliya daar ka noqonayso dadkeeda intay la soo laabata inay intay ku nool yihiin waddamadaas ay ku soo qaxeen la siiya wax walba oo shacabka waddamadaas kale ay ku nool yihiin ay helaan midaasaa markaa waxaan ku guulaystay inaan shir weyn oo urur goboleedka igaad uu qalqaaliyey oo aniga marka hormuud aan ka ahaa in lagu sameeyo nairobi shan iyo labaatanka bisha march shirkaasi go'aamo dhaxalgal ah oo qaxootiyaha soomaaliyada ku nool daafaha caalamka khasuusan kuwa ku nool sabrijinka wax dhaxqala uga soo qaadnay oo difaacooda ugu weyn tahay in lagu difaaca waddamada ay joogaan ilaa iyo soomaaliya diyaar ka noqonayso waxaa kaloon xoogga saarnay oo muhiima in soomaaliya gurmad caalami ah wakhti badan baa laga hadlay in soomaaliya loo gurmado laakiin gurmadka inay dhab inta laga dhiga shacabka noqonaya ay ku noqdaan waddan nabad ah waddan ay ku noolaan karaan waddan aynay ka soo qaxi karin mar kale waayahay ambasador dad badan oo soomaali ah ayaa ku nool xeryaha qaxootiga kenya hore waxay u sheegtay inay xiri doonto heshiis waxaa jira dhex maray kenya u n h c r iyo soomaaliya oo ku saabsan in dadkaan qasab lagu celin cabashooyin fara badanna way jiraan iyo dad qasab lagu celiyey arrintaas maxaad ka qabat waxaan ka qabtay horta waxaad og tahay wakhtigii la magacaabay muddo shan bilood laga joogo waa wakhtigii dowladda kenya ay ku dhawaaqday inay qaxootiyaha ay xirayaan taqriiban sanadkii hadda aan soo dhaafnay bishii tobnaad bishii koob iyo tobnaad in la xiray ahayd horta middaa iyada madaxweynaha kenya iyo dowladda kenya ayaan kala hadlay arrinta iyada dibaan u dhignay inay horta xiritaanba in laga hadlinoo laga hadla soomaaliya diyaar ma u tahay shacab intaa la dhan inay hal mar ku soo noqdaan tii iideed waa ku guulaysanay waa midda keenta shirka madaxweynaha kenya naftigiisa u martigeliya oo looga hadlaya difaaca iyo daryeelka qaxootiga soomaaliyeed marka hadda arrintaas kama hadlayna waa ka soo gudubnay waxaan ka hadlaynaa qaxootiyaha intayna noqonin maxay difaac heli karaan maxaa daryeel heli karaan dhibaatooyinka haysata oo tacliinta ay ka mid tahay waa midda keenta markaa dowladda kenya madaxweynaheeda inuu ku dhawaaqa in college laga sameeya xarada dhadhaab oo loo sameeya dhallinyarada soomaaliyeed oo qaxootiga ah inay helaan tacliin iyo waxbarasho ziyaado ah markay wadankooda rabaan inay ku noqdaan iyagoo tacliintii waxbarashada lahayn ay soomaaliya ku laabtaan marka arrintaas hadda waa ka soo gudubnay qaxootiyaha soomaaliyeed oo ku nool gobolka marxalad cusub ayay gelayaan waxaana rajaynaynaa marxaladdaas cusub inay ka faa'iidaysan doonaan waxaana beesha caalamka ugu baaqay oon soo arkay inay macluul ka jirta xarooyinka qaxootiyaha khasuusan dadhaab iyo midda ethoobiya oo aniga aan soo arkay iyo jabuuti marka macluushaasna u baahantay si gurmad gargaar ee loo gaarsiiyey raashiin ku filan qaxootiyaha ku nool waddamadaas kaasi wuxuu ahaa danjire ama ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca qaxootiga ee soomaaliya ambasador maxamed cabdi afe oo magaalada london ugu warramayey wariyaha v o a ridwaan xaaji cabdiweli haddaba dhinaca kale shirkan wuxuu noqonayaa kiisihii saddexaad ee london lagu qabto soomaaliyana loo qabto tan iyo sannadkii laba kun labaiyo toban rajo inta leeg ayay ka qabaan shacabka soomaaliyeed in shirkan ay ka soo baxaan natiijooyin miradhala wariyaha v o a muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid a shacabka magaalada bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa cabdiweli cabdulaahi xuseen waxaan ku magac dheelahay kayton haddaan ku hormaro shirka london waxaan aaminsanahay shirka london inuu yahay shirarkii soomaalida ay u tegi jireen dalka dibaddiisa mid ka mid ah waxaa laga yaabaa wakhtiga iyo dadka ka qaybgelaya inay kala duwan yihiin laakiin normali soomaalida waxaan aaminsanahay marka shakhsiyan shirkan inuu yahay shir muhiim u ah ummadda soomaaliyeed khaasatan xilliga hadda aanu joogno dowladdan hadda cusub oo hadda noo dhalatay bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa cabdiraxmaan cali khayre oo hadda ku sugan magaalada muqdisho su-aashaad i weydiisay shirka london waxaanu arkaa inuu yahay guul inay ka muuqato isifaalo dowladnimo oo soomaaliya ka soo socda maadaama madaxdii soomaaliyeed ay ku midoobeen hal mowqif arrinkaas waa arrin na rijo gelinaya haddaan nahay shacabka soomaaliyeed aad iyo aadaan ugu faraxsannahay waxaana leennahay inaan naqanno shacab iyo dowlad insha allahu si aan u gaarno horumar barwaaqo iyo baraare bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdisamed yuusuf cilmi wallaahi shirka london waxaan dhihi lahay waa shir aad iyo aad u rajo badan oo aad iyo aad ummadda soomaaliyeed badaannahay aan ugu faraxsannahay waa shir looga wada hadlaayo qaabka dowladaha internationalka ah iyo dowladda soomaaliya lagu wada shaqayn lahay haddana waa shir aad iyo aad noo rajo gerinayo oo aad iyo aad aan ugu faraxsannahay mar kowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadna waa soo dhoweynaynaa aygu waa salaad cilmi axmed runtii waxaan u arkaa shirka london haddaad weydiisay in uusa ka duwanayn shirar hore hore u dhacay qof ahaan aniga bersonali rajo waa iska wada jecelnahay waddankayagu inuu hagaago waxu qabsoomaan waa jecelnahay laakiin qofkii xanuunsanahaya hadduu intaa dhakhtar u tago meesha xanuunaysa uusa u sheegin waxa weeye waxba kama dawoobayaan anugu sidaan qabo waxaan u malaynayaa sidii aan ku arki jirnay kuwii hore inuusa waxba ka duwanayn oo miro dhal noqonayn sababtoo ah marka gurigaaga uu hagaagsan yahay oo micnaha qofka xanuunsan oo dhakhtarka u socday hadduu qariyo wixii uu qabay waxba ka hagaagi mahayaan madaxda meesha tagtay waxaa loo baahan yahay xaqiiqada inay ka saxaan waddanka gudihiisa markaasaa adduunkuna wax la qaban karaa
kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayey shirka london ee haatan ka socda magaalada london
waa tahay habeen wanaagsan dhegaystayaal qaybihii dhexe ee idaacadda ayaannu soo gaarnay goor waxaad maqli doontaan xubno ay ka midka yihiin xubinta doodda gaaban hase yeeshee mar kale dhegaystayaal aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka
soomaaliya waxay u baahan tahay taageero caalami ah oo daacad ah si looga looga kaalmeeyo dib u dhiska iyo ammaanka oo aysan ugu noqon colaaddii daashatay sidaasi waxaa yidhi mas-uuliyiinta ka qaybgelaya kulanka soomaaliya iyo beesha caalamka ee maanta ka dhacay london xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa ku baaqay in sagaal boqol oo milyan oo dollar lagu kaalmeeyo soomaaliya si abaarta wax looga qabto waxa uu sheegay in soomaaliya ay u baahan tahay kaalmo iyo garab istaag madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa isna khudbad ka jeediyey furitaanka shirka waxa uuna sheegay in soomaaliya ay marayso meel garab meel la garab qaban karo si ay u soo ceshato qarannimadeeda waxa uu sheegay inay al-shabaab kaga adkaan doonaan muddo kooban haddii laga qaado cunaqabataynta saaran soomaaliya saraakiil kongareeska ka tirsan ayaa ku warramay in agaasimihii hore ee hay-adda f b i da shaqada laga eriyey james comi uu maalmo ka hor intaan xilka laga qaadin weydiistay daruuriyaad dheeraad ah oo uu doonayo inuu ku qabto howsha baaritaanada la xiriirta in ruushka uu ku lug yeeshay doorashadii sanadkii hore ka dhacday maraykanka iyo suuragalnimada in xiriir uu ka dhexeeyey ruushka iyo ololihii doorashada madaxtinimada ee trump saraakiishu waxa ay ku warrameen in codsiga uu sameeyey in codsigaasi uu sameeyey ku-xigeenka xeerlaalyaha guud ee mareykanka rad kaasoo isaga iyo xeerlaalyaha guud jeff sessions ay soo dhiraandhiriyeen talaadadii sababihii shaqada looga ceriyey comi wasaaradda cadaaladda ayaa beenisay inuu jiray codsi noocaasi ah afhayeenu hadlay madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa sheegay khamiistan maanta ah in kulankii dhex maray wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lefrof iyo madaxweynaha maraykanka donald trump uu ahaa mid waxtar ah hadalkan ayaa yimi maalin kadib markii madaxweyne trump uu lafrof wadahadal kula yeeshay aqalka cad kaasoo waxyaabaha badi diiradda lagu saaray ay ka mid ahaayeen xaaladda ka taagan dalka syriya madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib ordogan ayaa sheegay in uu ka dhiidhin doono marka uu la kulmay madaxweynaha maraykanka donald trump go-aankii maraykanka ay ku gaareen inay ku hubeeyaan maleeshiyaadka kurdiyiinta syriya marka la filayo in toddobaadka dambe magaalada washington uu booqdo rajab dayib erdogan madaxweyne erdogan ayaa sheegay in dagaalka lagula jiro kooxda daacish aanan loo sii marsin karin koox kale oo argagixisaa isagoo intaasi raaciyay inta labadaasi oo kale ay khatar gelinayso mustaqbalka syriya iyo weliba tan guud ee gobolka maleeshiyaadka kurdiyiinta ee y p g ayaa si weyn loo aaminsan yahay inay yihiin kuwa keliya sida buuxda ula dagaalami karaya ugana libkeeni karaya maleeshiyaadka isis ee syriya balse maamulka ankara ayaa la xiriiriya kooxda b k k ee u dagaalamaysa inay noqdaan dowlad madax bannaan maraykanka iyo turkiguba waxaay b k kda u aqoonsadeen inay yihiin kooxo argagixisa
caweysin wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan dhegeystayaal hadday noo suura gasho goordho waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey ee ka soo baxaya shirka london haatanse waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta doodda waxaan ku eegi doonnaa shirka ka furmay magaalada london ee ariga britain shirkaasi oo diiradda lagu saarayay sidii wax loogu qaban karo dowladda soomaaliya iyadoo xoogga la saari doono sidii amniga iyo dhaqaalaha dib looga dhisi karo waddanka soomaaliya shirkaasi waxaa soo qabanqaabiyey dowladda britain waxaana ka qayb gelaya in ka badan afartan dowladood haddaba dowladda soomaaliyeed shirkaasi dhaqaalaha loogu yabaaho ama waxyaabaha ka soo baxa maxay ay ka faa'iidi doontaa mase shirarkii hore oo la qaban jiray ayuu noqon doonaa shirkani xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya cabdiraxmaan cali ciise oo ah aqoon-yahan bartay cilmiga shareecada iyo sheekh nuur sheekh cusmaan qudibi oo bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxaana su-aasha hore aan siiyey sheekh nuur sheekh nuur shirkani waa furmay maanta ayuu si rasmiya u furmay maxaa shirkani laga filan karayaa oo maaragtay soomaaliya horumar u ah bismillahi raxmaan raxiim colada waad mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha waan idin salaamayaa waxa weeyaan horta shirkan maanta furmay waa shir aada u muhiima oo dowlado badan ay kasoo qeybgelayaan dowladda soomaaliyeedna fursad weyn oo qaaliya ayay u tahay maadaama oo dowladdu dowlad cusub ay tahay oo hadda bila jirta waxyaalaha xoogga lagu saari doono ay ugu weyn tahay amniga iyo waxa loo yaqaana iqtisaad dhaqaalaha waa laba shay oo muhiim ah oo shirkan maanta ka furmaya london lagusoo looga hadli doono marka oo maanta ka furmay marka waxa weeyaan dowladda fursad weyn oo qaaliya bay u tahay insha allah waxaana rajaynaynaa maadaama oo dowladdeena madaxdoodu ay waayahan oo dhan gacanta ku hayeen musuq maasuq inay la dagaalamayaan wixii ballanqaadyo ahoo meeshaas ka ka dhaca inay sidoodu gacantooda ugu soo geli doonaan insha allahu taala haddii iyaga laga helo xiriirkii iyo calaaqadii iyo xiriirkii beesha caalamka inay iyagu wanaajiyaan oo meeshii loo baahnaa ay marsiiyaan oo macnaha wax wanaagsanaa marka uga soo bixi kara adhigi kartaa dowladda soomaalida waaya waa kuugu soo noqonayaa sheekh nuur waxaan siinayaa cabdiraxmaan cabdiraxmaan isla su-aashaas
run ahantii colaad waa mahadsan tahay iyo sheekh nuur oo barnaamijkiiga la qayb gelaya anigu ma qabataa waxaan qabaa shirkaas runtii inuusan waxba kaga bedelaan doonin shirarkii hore soomaaliya lagu qabtay xiliyadii labada kun iyo labaiyo tobankii iyo labada kun saddexiyo tobankii dowladdii shariif iyo xasan sheikh haatan ay tahay kow iyo tobankii may labada kun toddobiyo tobanki oo loo qabanayo dowladda farmaajo hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ma aaminsani in ay wax kusoo wax soo kordhinayso arrinka anigoo sababeynaya run ahaantii caalamka sida looga bartay shirar noocan oo kale ay qabteen kuma cusba run ahaantii qorshaha dowlad kasta lagu fashilinayo in macnaha gogol xaar u tahay oo dowlad walba lagu soo dhaweeyo qorshaha afarta sano ay ku shaqaynayso iyadoo run ahaantii sidii wax loo yabahay ama looga taageerayo arrimahaas runtii waxaa la sheegay in amniga iyo dhaqaalaha iyo dibudhiska iyo waxyaabahaas in looga hadlayo shirka haddana sidii meesha looga dhawaaqay ama looga muujiyey ma u hirgelayaan caqabadaha jirana waxaa waaye nidaamka runtii dowladda dhexe lasoo marsiin maayo boqol iyo labaatan hay-ad waaya cabdiraxmaan kuuso noqodana sheekh nuur waa maqlaysaa cabdiraxmaan rajaxo ma ka muujinaya marka ma kuu muuqataa adiga taas waxa weeyaan colaadow horta walaalka cabdiraxmaan aad buu u mahadsan yahay beesha caalamku horta sideedaba iyadoo wax ma fashiliso wadankan iyo sistamka ka jira iyo hogaamiyaasha wadanka ka jira iyaga ayaa markii shaqadooda gabaan oo shaqadii loo baahna ay qabsan waayaan oo xiriirkii beesha caalamka ay wanaajin waayaan markaasu meeshaasu fashilku ka yimaadaa oo wixii la ballan qaadayna laga yaabaa inay dib ay ula laabtaan dadkii wax ballan qaaday laakiin anigu waxaan qabaa aragtidayda ay ila muuqataa maadaama oo wadamada soomaaliya faragelinta ku hayo amasom ay ugu horeyso kulligood ay shirka kasoo wada qayb galeen dowladeenna madaxdoodu hadday si wanaagsan u shaqeeyaan oo musuq maasuqa la dagaalamaan oo ururadan xag jirka ahoo wadanka ku batay ay la dagaalamaan oo wadankaas ku amnigiisii iyo ay soo celiyaan dhaqaalihiisiiba waxaan is leeyahay beesha caalamku way ku gacansiin doonaan wixii ay ballan qaadaanna sideedii u imaan doonaan anigu aragtidaasaan qaba oo macnaha soomaaliya waxaad leedahay rajo fiican hadda u muuqato nacam si wanaagsan maadaama xalay xalay ugu dambeysay shirka qurba joogta madaxweynaha jamhuuriyadda uu la qaadanayay wuxuu ku sheegay soomaaliya al-shabaab iyo dowladdu kulligood inay wada isticmaalaan qoriga akayga akay forty sevenka inay wada isticmaalaan haddii cunaqabataynta dowladda laga qaado oo caburiska awoodooda la daciifinaya intii la laga qaado hub ay soo gataan dowladdu ciidama ay tababarato dhaqaalihii ay soo ceshato oo musuq maasuqa la dagaalamaan beesha caalamku kaalinta koowaad bay qaadanayaan waayo inagu hadda waxa aan ku taagannahay oo ciidamadeena mushaaraad ka siiya waa beesha caalamka way inagu dhaqaale in inagu leenahay hadda isku bixinna ma haysano laakiin beesha caalamkaa taageerta oo gacan siisa oo wadanka ciidamada iyo waxa jooga uuna hadday rabaana iyayna sidii loo baahna ayayna noqonin laakiin waxa systemka aynu ku taagannahay beesha caalamka naga taageerta waaya cabdiraxmaan shiiqu waa maqlaysaa waxyaabo badan oo fiiriyey dhinacyo badanba uu ka fiiriyey marka adigu xaggee kaaga muuqataa rajo xumada intaa la colaadow horta sheekh nuur waan u mahad celinayaa shirkan shirkii ka horreeyey tusaale haddaan usoo qaadan waxaa loogu magac daray new deal waa hoogii soomaaliya ayaa halkaas lagu korfeeyey marka kanna runtii magac waa loo bixin doonaa kolley haddeer markii warmurtiyeed ka soo baxo marka waxaan filayaa arrintaa inay tahay runtii arrin aan soomaaliya xamili karin soomaaliya waxay u baahan tahay saaxiibo arrintaa ay kala tashato sida dhismaha ciidanka dhismaha dhaqaalaha ee muxuu ahay dib usoo celintii kaabayaashii dhaqaalaha iyo macnaha muhiimadaas waa la tagteen laakiin sida aad wax u rabto ma u helaysid in cunaqacdoteen lagaa qaado ma sahlana in islamarkii in ha in islamarkii muxuu ahay ii sheeg lacagta aad leedahay deynta ha laga dhimo process dheeray maraysaa marka waxaan aaminsanahay run ahaantii inaysan arrinta sida la moodayaysan noqonin marka arrintaa waxay noqonaysaa ay la mid noqonaysaa wadadii ay martay new deal haddii xataa wax walba la sameeyo new deal haddeer wax uu soomaaliya kusoo kordhiyay haddeer oo aan la taaban kara ma jirto kana sidoo kale wey marka haddii soomaaliya ayadaa looga baahan yahay inay arrinkaa ay kala yeelato wadaxaajood dowladaha tuunka weyn ee caalamka hogaamiya sidii mxuu ahay ruushka oo kale mxuu ahay dowladahan china oo kale jarmalka oo kale ingiriiska oo kale waa macquul in ay macnaha ay dhismihii ay saaxiib gaara la noqotay si arrimaheeda ay u fulaan laakiin hay-ado n g o ah oo cuuriyaaminta soomaaliya ku caanbaxay ma u malaynayo inay wax soo kordhinayaan oo macnaha waxyaabaha ka soo baxay ha soomaaliya cidna uma maqna ceelna uma qodna annagaa rabnaa inaan isku tashano waaya sheekh nuur shirkan wuu socdaa rajooyin badanna waa laga filayaa marka sidii loogu talagalay misleeda waxaan waa u hirgelaya horta waxaa weeyaan anigu waxaan isleeyahay aragtida iila muuqataa horta new deal buu walaalkii soo qaaday new deal markii la gaadhay oo wax la ballan qaaday madaxdii soomaaliyeed ee meesha tagtay oo ka qayb gashay markay soo laabatay qorshihii ay meesha la tageen miyay hirgeliyeen taasaa meesha taal haddii madaxdeenu maanta ay la dagaalanka al-shabaab oo iyo ururada argagixisada ay meesha la tageen dhaqaalihii waddanka inay soo nooleynayaan ay meesha la tageen askartii in la dhiso cunuqabatita laga qaada ay meesha la tageen markay soo laabtaan haddii qorshihii ay degsadeen si toosa intay u bilaabaan shaqadii qaranka ay ay nooleeyaan dee beesha caalamku way fiirinayaan waxaa weye waxaan waa la waa la analyse garaynaya siyaasadda sideedaba analyse ba waa lagu sameeya hadday wadadii loo baahna ay ku socdaan dee waa la ballanqaadki waa la siinaya hadday sidii new deal dawladdii soo gashay oo kale ama madaxdii soo gashay oo kale ay noqdaanna de markaas taageeradoodii way kala laabanayaan laakiin anagu waxaan is leenahay dawlad cusub weeye madax cusub weeye kuwii hore way ka duwan yihiin qorshahooda inay hirgeliyaan oo qorshaha ay u dejisteen la dagaalanka al-shabaab oo kale iyo cunaqabataynta waddanka in laga qaada iyo dhaqaalihii waddanka in la soo celiyey waxaas hadday hirgeliyaan waxaan is leenahay boqol kiiba boqol madaxda waa guulaysanaysaa ummadeena soomaaliyeed inay madaxda la shaqeeyaan baa lagu guulaysanaya beesha caalamku inay ku gacan siiso qorshahaas ayaa lagu guulaysanaya baan isleeyahay insha allahu tacaala guul baan rajeynaya
ugu dambeyntii cabdiraxmaan rajada ugu dambaysa oo aad isleedahay shirkani waa waa maaragtay soomaalidu waay ka heli karaan oo wax wanaag ah oo kasoo baxa horta saad wax u rabto u wada heli maysid waramurtiyeedkana kolley waan sugaynaa inuu waramurtiyeed kasoo baxo arrinta ugu mushkiladda ugu weyn waxaa waaye dhismaha ciidanka ay runtii madaxda caalamku ku dhawaajiyeen haddeer intuu shirku socday in ciidamada soomaaliya la dhisayo laakiin waxaa laisku khilaafsan yahay muran badanna dhalisay see loo dhisaya in awooddii soomaaliya runtii siddeed iyo toban kun oo askari oo hab federaalisma lagu maaragta qaybiyo taas bay madaxdu la shir tagtay taana runtii ma ahan wax oo haddeertaan fursad siin karta in amisom xataa ciidankaa sideed iyo toban kunka ay kala wareegaan ammaanka waxaan u baahannahay waxaa weeyaan intaa ka badan
ciidan intaa ka badan oo amisomaa jooga ciidan intaa ka badan oo soomaaliyaha joogta laakiin nidaamka annaga aan u baahannaha waxaa weeye ruuxa markuu wax haystaa wax loogu daraa annagu inaan dib isugu laabanno annagu inaan qorshe cad la imaano si aan macnaha ammaankannaga iyo dibudhiskanaga dowlado badan aan lasaan hore uga dhawaajiyaba waxaan kusoo gabangabeynayaa oo madaxda soomaaliyeed aan runtii aan ugu baaqaya in arrintaa oo maalin walba shirarka noo lanoo qabanayo inay juk macnaha arrintaas ay ay macnaha ay laga gudbo oo tusaale ay u macnaha ku cibro qaataan shirarkii hore oo lagu qabtay london oo one iyo two tirigiiya la maraa kii saddexaad u ah mid afraadna waa la qaban doonaa dowladda dhalo afarta sano kadib waa loo qabanaya waayo haddiisan qorshe aadan la imaan qorshaa lagu sameynaya afarta sana waaya aada umahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen cabdiraxmaan cali ciise oo ah aqoon-yahan bartay cilmiga sharciga iyo sheekh nuur sheekh cusmaan qudubi oo isaguna bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay colaad aad iyo aad buu mahadsan yahay halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a dhinaca kale iyadoo ajendayaasha shirka ka socda london uu uga wen yahay ammaanka iyo sidii soomaalida looga taageeri lahaa ciidan qaran oo xoogan ayaa waxaa magaalada muqdisho go-aan dhinaca ammaanka iyo ilaalada mas-uuliyiinta la xiriira ka soo gaaray golaha wasiirada dowladda federaalk ee soomaaliya wariyahayaga caasho ibraahim aadan ayaa go'aamadaasi waxay ka waraysatay wasiirka horfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow bismillahi raxmaan raxiim shirkii golaha wasiirada maanta waxaan warbixin ka dhegeysanay taliyaasha ciidamada booliiska xoogga dalka soomaaliyeed ee nabad sugidda oo ku saabsan sidii amniga dalka loo sugi lahaa iyo qorshayaasha ay soo diyaariyeen sidii loo dhaqangelin lahaa markii la dhegeystay dood iyo falanqeyn kadib goluhu waxay soo saareen go-aano loogu fududeynayo taliyayaasha ciidamadu inay amnigana sugaan nabadeyntana ka shaqeeyaan islamarkaana la dardar geliyo muxuu ahaa sidii amniga dalka loo sugi lahaa marka kulanka ma wuxuu ahaa kulan caadi ah mise wuxuu ahaa kulan gaara oo xaalad gaara in lagaga hadlo un loo qabtay kulanka joogtada golaha wasiirada oo isbuucii hore markii looga hadlay arrimaha qorshaha amniga laga codsaday taliyayaasha inay la yimaadaan qorshahooda tafatiran si wixii markaas go-aamo uga baahdaan golaha wasiirada loo fuliyo taas ayaa keentay in maanta go-aamadan maaragtay muhiimka ah loo arkayo in lasoo saaray oo qodobada ugu waaweyn ay kamid ahaayeen ko in ciidan ka howlgala xasilinta caasimadda oo isugu jira booliis xooga dalka iyo nabad sugidda si degdega loo sameeyo hal hoggaan oo midaysan ay yeeshaan waxaa kaloo la mamnuucay ciidamada hubaysan iyo gaadiidka dagaalka in ay magaaladan muqdisho joogaan oo ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo hubka culus waxaa kaloo la mamnuucay hubabka culus muxuu aha ay ka weyn a k forty seven inaan magaaladan lagu dhex wadan karin cid kasta oo noqoto xitaa mas-uuliyiinta loo fasaxay in gaarigooda afar askari un ay saarnaan karaan sidoo kale waxaa iyadana go-aamada ku jiray in taliyaha booliska laga codsaday muddo lixdan casho ah inuu kusoo dhiso ciidamo gaar ah oo ilaaliya muxuu ahaa madaxda qaranka iyo mas-uuliyiinta sidoo kale arrimaha oo aadka looga hadlay waxay ahayd in goobaha ganacsigu iyagana mas-uuliyad iska saaraan inay amniga la sugaan ciidanka oo falkii ka dhaca goobta ay joogaanna inay iyaga mas-uul qaadanayaan haddii aysan la shaqeynin hay-adaha amniga arrimaha kale ugu weyn waxay ahayd in la la laysku raacay in la dhiso muxuu ahaa xarunta hogaaminta howlgalkaas xasilinta caasimadda laga hirgelinayo iyo sidii wacyigelinta bulshada laskaga kaashan lahaa intaasa ugu muhiimsaneed go-aamadii maanta goormay marka go-aamadani dhaqan galayaan yariso go-aamadan sida ugu dhaqsiyaa badan ko ciidamadii baa la faray in laysu keeno marka waxaan rajeyneynaa maalmaha soo socda in ciidamadaasna laysu keeno kadibna hoggaankaas uu bilaabo howlgalkii oo dhammaan caasimadda ah waxaana la rajeynayaa in muddada saddexda bilood soo socoto magaaladan ay noqoto magaalo laysku hadleyn karo hubna aan lala dhex wadanin amnina ah si looga hortago qaraxyada waxaa kaloo iyadana go-aamadii kamid ahaa wadada maka mukarama oo dhowriga qaraxyo soo noqday in laga mamnuucay in gawaarida ay meeshaas barking ka dhigtaan iyadana waxay ku jirtay qorshaha waxaad markaa ka warantaa waxaa dalkaaga ku jirta in qodobada laysla soo qaaday ay ku jiraan in ciidam in mas-uuliyiinta dowladda loo sameeyo askar ilaalisa marka taas goormay dhaqan galaysaa haddaad sidoo kale i raacisana askartaasi ma waxay noqonayaan kuwa iyaga la socday soo xusheen oo loo sharciyeynayo mise kuwa ay dowladdu iyada u qoreyso sidaas amnigooda ay ku sugayaan mas-uuliyiinta
waxaa la qorsheeyey in taliyaha booliska uu soo diyaariyo ciidamo oo special force ah oo kuwan ilaalada muxuu ahaa madaxda ah muddo lixdan casho ah inta ka horeysana in mas-uuliyiintu ay hadda ciidamada ay haystaan aysan magaalada markay marayaan afar ka badan loo ogoleen hubabka waaweynna aysan ku haysan karin jidadka magaalada marka taas hadday dhaqangelee laakiin mustaqbalka laba bilood gudahooda waxaan rajeyneynaa ciidan oo gaar ah oo uniformkooda leh oo ah ciidanka ilaalada oo v i b protectionka wax loo yaqaano in laga hirgeliyo dalka sidaasna ay ku dhammaato in ciidan xoogga dalka soomaaliyeed ah oo qori haysta oo caasimadda ama magaalooyinka dhex maraya inay dhacdo ayaa laga hortegaya marka taas ayaa muxua dhici doonta insha allah kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso wasiirka warfaafinta dowladda federaaliga ee soomaaliya caasho ibraahim aadan ayuuna u warramayey
haatanna waxaa stuudiyaha nagu soo biiray maxamed colaad xasan oo isha soo mariyey warmurtiyeed laga soo saaray shirkii magaalada london uga socday soomaaliya iyo beesha caalamka ee dowladda britain ay soo abaabushay maxmed maxaa ugu mudan qodobada laga soo saaray warmurtiyeedka ismaaciil warmurtiyeedkan waxa uu ka kooban yahay sideed bog buu ka kooban yahay waxna uu xoogga saarayaa qodobo ay ka mid yihiin bani-aadnimada ammaanka soomaaliya ee qaran soo kabashada soomaaliya iyo weliba sidii soomaaliya looga caawin lahaa xagga horumarka dhaqaalaha marka waxyaabaha ugu waaweyn ee ku jira waxaa ka mid a in dhismihii ciidanka soomaaliya heshiiskii ay dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyadu gaareen in beesha caalamku isku raacday in la taageero oo la garab istaago soomaaliya waxaa la isku raacay in dhismaha ciidanka qaran la xoojiyo codsi kale oo dowladda soomaaliya meesha ay geysay oo ay ka codsatay beesha caalamka in laga qaado cunuqabatiintii soomaaliya saarayd waxay sheegeen murbuteedka lagu sheegay in soomaaliya haatan ay dowlad wanaagsan leedahay laga taageeraya xagga sidii ay gacanteeda ugu hayn lahayd hub kasta oo ay soo dhoofsato awoodna u leedahay marka in laga caawiyo arrimaha oo soomaaliyana loo ogolaado in cunaqabateynta laga qaado ayaa codsiyadooda ka mid ahaa inkastoo ay leeyihiin waxaa loo baahan yahay marka hore in la dhisa awoodda ciidanka soomaaliya iyo weliba dowladda soomaaliya si ay u xaqiijiso in hubkaasi gacanteeda aanu ka bixi karin oo gacanta argixisada aanu u gelin waan gartay qodobada kale ee tusaale ahaan dhinaca gargaarka bini'aadanimo iyo iyaga qudhooda wax ma laga sheegay
waxay leeyihiin waxaan aqoonsanay hadalkii dowladda soomaaliya kasoo baxay ahayd in musiibo qaran dalka ay ka dhacayso haddii beesha caalamku aanay gurmin waxaa warmurteedka lagu yiri beesha caalamku waxay diyaar u tahay inay caawiso soomaaliya si looga baajiyo inay maaragtay dib ugu sikato oo ay ku noqoto macluushii ka dhacday labada kun koob iyo tobankii oo kale si loo badbaadiyay naf dad badan oo hadda nool oo laga yaabo in abaarta iyo macluushii dhibaatada kusoo wajahan ay u dhintaan waxaa kaloo humanitarianka ama arrimaha baniaadamada lagu sheegay in soomaaliya laga caawiyo sidii dadka qaxootigaha kusoo noqonaya soomaaliya iyana ay maaragtay u heli lahayn kaalmo wanaagsan oo wadankooda dib ugu celin karta ammaanka iyo looga kaalmey lahaa soo kabashada dhaqaalaha marka dhaqaale waxay sheegeen in soomaaliya hadda ay samaysatay haydo maaliyadeed oo lala xisaabtami karo dhaqaalahana maaragtay lagula xisaabtami karo sidaa daraaddeed ay muhiim tahay in soomaaliya xagga horumarinta dhaqaalaha laga taageero si ay uga baxdo dhibaatooyinka iyo abaaraha iyo faqriga horseedaya in argagixisada iyo xagjirnimadu ay ku baahaan waan gartay haatan unbuu ina soo gaadhay nuqul ka mid a warmurtiyeedka oo dee afka ingiriiska ku qoran oo ilaa qodobadiisu ay aada u tiro badan yihiin oo ka kooban ilaa koob iyo soddon qodob qodobka ugu dambeeyo kale wuxuu dhigayaa iskaashi dhex mara beesha caalamka iyo soomaaliya nuxurka ugu weynee qodobka ugu dambeeya oo xambaarsan isaga muxuu yahay dabcan waxay leeyihiin waxaan abuuraynaa isbahwadaagsi cusub oo soomaaliya ay la yeelato beesha caalamka iyo dalalka saaxiibada la ahaa waxaan aqoonsanaha bay leeyihin horumarka soomaaliya ay ku tallaabsatay shantii sannadood ee lasoo dhaafay dowladda soomaaliya waxyaabihii ay qabatay sidaa daraaddeed waxaa muhiima bay leeyihiin in la abuuro heshiis cusub oo qaramada midoobay iyo dalalka soomaaliya caawiya iyo dalalka saaxiibka la ah ay gacan ka geysanayaan oo ay xubno ka yihiin oo markaa soomaaliya laga kaalmaynayo sidii ay dhibaatooyinka hor yaalla caqabadaha dhinaca ammaanka dhaqaalaha iyo weliba soo kabashada looga caawin lahaa waad mahadsan tahay faahfaahinta warbixinta ku saabsan warmurtiyeedka ka soo baxay shirka london oo aada u dheer oo weliba qodobo badan ka kooban oo weliba lagu taageeray qorshaha qaran ee dowladda soomaaliya la dagaalanka al-shabaab dibudhiska ciidamada soomaaliya iyo ajandayaal badan oo dowladda soomaaliya la tagtay shirka isaga oo faahfaahsan idaacadaha iyaga soo socda ayaad kaga bogan doontaan kaasina waxaa maxamed colaad xasan oo haatan stuudiya nagu soo biray laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda caweysnimo ayaad nagala socotaan
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaly com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaaliya waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa tahay habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad ula naga dhegaysanaysaan waa v o a gunaanadka idaacadda iyada ayaanu kusii siqaynaa bal markan ismaaciil aynu ka codsanno inuu inoo akhriyo qodobadii wararka ugu waaweynaa mahadsanide jamal goordhoweyd waxaa la soo gebagabeeyey shirkii ka socday magaalada london ee ay soo qabanqaabisay dowladda britain ee looga hadlaya arrimaha soomaaliya warmurtiyeed ka soo baxay shirkaas oo ka kooban ilaa koob iyo soddon qodob ayaa waxaa lagu sheegay in shirkaas ay ka qayb galeen dowlado kala matelayey ilaa laba iyo afartan oo ka mid a dalalka saaxiibka la ah soomaaliya qaramada midoobay midowda africa iyo dhinacyo kale kaas oo ay si wada jira u guddoominayeen dowladda britain madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba xogayaha guud ee qaramada midoobay warmurtiyeedka waxaa lagu eegay dhinacyo kala duwan ay ka mid yihiin bini-aadantinimada xoojinta ammaanka ee soomaaliya iyo weliba dibudhis deganaanshaha siyaasadeed ee soomaaliya iyo dibudhiska dhinaca dhaqaalaha ee soomaaliya iyo iskaashiga dhex mara soomaaliya iyo beesha caalamka dhinaca kalena dowladda waxaa maanta magaalada berbera si rasmiga loogu wareejiyey dekeda berbera shirkadda d b well taas oo heshiis la gashay somalilan madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo iyo weliba madaxa shirkadda d b well iyo weliba mas-uuliyiin kale ayaa goobjoog u ahaa xafladda wareejinta dekeda berbera waa tahay aad iyo aad buu umahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo inoo dulmarayay wararkii ugu waaweynaa ee caalamka ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal dhinacii heesaha ayaan dhegeystayaasha markan aan usoo qabanayna ismaaciilow waxaana aan soo qabanayaa fanaanka maxamed xasan xuseen lafool iyo heestii sitaar waa tahay fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole heesaasi taar waxay gunaanadu ahayd idaacaddii caawa halkan si wada janadi kala socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan ismaaciil xuseen farjar iyo jemiya dhammaanteed isku duuban waxaan kaga tegaynaa sidaas maqal dam xiise le nabadgelyo xaddahabka qiimiga wax biiro